halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o e somaly com
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa arbaca bisha nofembarna waa sagaal iyo labaatan sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwan
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiye ku-xigeenkii ururka al-shabaab abuu mansuur oo hore kooxdaasi uga soo goostay ayaa waxa uu dib ugu laabtay maanta islaamar ahaantaasina uu booqday gobolka bakool waxaa kaloo aada maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo weliba hiddaha dhugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynayay dhudummada rag laga toogtay iyo dhaawiciyo maydka sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay hadba dhuungalayntaan buntuqa kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor wiil u yeeryeer nimaan dhaqani wacayla buyi waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaal ay sheegtay in uu soo gaarayo maraykanka mucaaridka ugu weyn ee dalka turkiga oo erdogan ku eedeeyey musuq erdoganna waxa uu sheegay in haddii caddaymo loo helo uu xilka ka degayo
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacadda ku dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay si guuli ku jirta ay u tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala goosha kaasoo sidoo kalena gaari karaya maraykanka maamulka pyongyang ayaa warkaasi ka sheegay tv-ga afka dowladda ku hadla horraantii arbacada warka ayaa lagu yiri kadib daawashadii rididda gantaal howsang shan iyo toban talaadadii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu ku dhawaaqayaa in si kalsooni ay ku jirto ay ugu dambeyn hadda ay gaareen taariikh weyn oo ayna soo gebagabeeyeen tijaabadii awoodda nuclear konton iyo saddex daqiiqo markaasi hawada ku jiray ayaa laga soo riday sangni ee waqooyiga caasimadda pyongyang waxayna sheegtay dowladdaasi in gantaalkaasi uu gaaray masaafe dhirarkiisu yahay kilomitr islamarkaasina uu duulay kilomitr ka hor inta uusan ku dhicin biyaha badda jabaan saacadoon kadib tijaabadaasi waxaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo wariyaasha ugu sheegay aqalka cad in marxaladani ay tahay mid ay wax ka qaban doonaan isagoo aan sheegin wax gaara balse waxa uu trump sheegay inaysan waxba iska bedelin siyaasadoodii ku aadanayd kuuriyada waqooyi hogaamiyaasha qaaradaha yurub iyo afrika ayaa ku kulmaya maanta ivory coast shir diiradda lagu saari doono qodobada saameynaya labada qaaradood kuwaasi oo ay ku jiraan wada shaqaynta dhinacyada dhaqaalaha muhaajiriinta iyo weliba ammaanka shirkan oo laba maalin socon doona ayaa isu keenaya shan iyo konton xubnood oo ka mida madaxda xubnaha ka ah midowda afrika iyo siddeed iyo labaatan ka mida midowda yurub dowladaha labadan qaaradood ayaa sannadihii lasoo dhaafay dhexda u xidhay dhibaatooyin la xidhiidhay muhaajiriinta waxaana jiray doodo ku saabsan dibudejin loo samaynayo dadkaasi iyo weliba sidii loo wanaajin lahaa ama loo wanaajin karo waddooyinka ay kumanaan dad ahi ku dhintaan sannad kasta madaxda siyaasadda midooda yurub ama madaxa siyaasadda midooda yurub federica mogherini ayaa salaasadii sheegtay in shirka uuna ahayn shir socdaalka ku saabsan balse ay tahay arrintaasi mid laga wada hadla
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa talaadadii sheegay in maraykanka iyo isbahaysigiisa yurub ay garowsadeen halisaha iyo xiisadaha ruushka ee dhowaantan soo ifbaxayay islamarkaasina uu maraykanku xoojiyey ballanqaadkiisa difaac ee ku aadan in uu markaasi yurub ka difaaci doono ruushka hadalka tillerson ayaa imaanaya kahor inta uusan bilaaban safar yurub uu ku tegayo kaas oo uu markaasi la kulmi doono wasiiru arrimadibadiidyada ururka golaha waqooyiga atlantic kuwaasoo ka arrinsan doona nabadgelyada iyo wadashaqaynta yurub diblomaasigan sare ee maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in faragelinta ruushka ee ukrain ay caqabad ku tahay in uu koro wada shaqayn iyo heshiis dhex mara washington iyo moscow waxa uu yidhi tillerson xiriirkeennu kuma soo laaban doono si caadi ilaamaa xal laga gaaro arrinka ukrain
xubnaha wadaxaajoodka ugu jira dowladda suuriya ayaa la filayaa in arbacadan maanta ay ku biiraan wadahadallada nabad ee qaramada midoobey ay hogaaminayso ee magaalada jineefe la doonayo in lagu dhammeeyo dagaalka muddada toddobada sanno ku dhow ka socda dalka suuriya wadahadalladan ayaa salaasadii shalay ka bilowday kulan uu ergeyga qaramada midoobey stefan dimistura uu la yeeshay wafdiga mucaaridka dalkaasi suuriya waxaana uu waxyar kadib sheegay in labada dhinac ay haystaan fursad ay si toos ah uga wada hadlaan amaba ay ugu wada hadlaan magaalada jineefa wakaaladda wararka ee dowladda suuriya ee sana ayaa sheegtay in tegitaanka dib u dhacay ee wafdiga dowladdu ay ugu wacnayd ee dalabka mucaaridka ee ku aadan in isbeddel siyaasadeed ay qayb ka noqoto in madaxweyne bashaar al asad uu xilka ka dego
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysaneysaan waa v o a aynu ku horreyno xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa gantaal nooca qaaradaha isaga kala goysha ay talaadadii shalay riday gantaalkaasina waxa uu ku duulay xawaare iyo joog ka sarreeya kuwii gantaalihii hore ay u tijaabisay tallaabada kuuriyada waqooyi ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso go-aanka uu dhowaan madaxweynaha maraykanka donald trump dalkaasi ugu celiyey liiska waddamada argagixisada taageera cabdixakiim maxamuud shirwax ayaa inoo soo koobaya warbixintan tijaabada gantaalkan ay ganeen kuuriyada waqooyi oo ah nooca qaaradaha iskaga gudba ee loo yaqaano balastig oo noqonaya kii koowaada tan iyo bishii sebtembar ayaa huriye dareen kale iyadoo pyongyang ama kuuriyada waqooyi ay shaacisay inay duqayn karaan maraykanka war arbacadan maanta ah u baahiyey telefishinka dowladda ee kuuriyada waqooyi ayaa lagu sheegay in lagu guulaystay in la gano nooc cusub oo la horumariyey oo ah gantaalaha qaaradaha iskaga gudba ee loo yaqaano wanzong shan iyo toban iyadoo la raacayo go-aanka siyaasiga ah iyo weliba istiraatiijiyadda xisbiga shaqaalaha ee kuuriya gantaali ay hore u gani jireen ayay ku sheegan jireen inay duqayn karaan meelo ka mida gobollada maraykanka balse tan ayaa noqonaysa markii u horreysay ee awoodaan kadib kan cusub ee ay horumariyeen kaasi oo saraakiisha kuuriyada waqooyi iyo maraykankuba ay sheegeen in uu socon karo in ka sarraysa kuwii uu dalkaasi hore u tijaabiyey wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ee loo yaqaana k c n a ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu daawanayay markii la ganayay kadibna uu u riyaaqay in hadda ugu dambayntii ay yaqiinsadeen taariikh weyn oo ah inay dhammaystireen awoodda nukliyarka ee dalkaasi oo ay sababtay dhismaha awooddan gantaalaha kuwa wax falanqeeya ayaa isweydiinaya farsamada i c b m ee kuuriyada waqooyi waxaana la howlgelin doonaa hanaanka gantaalaha difaaca maraykanka haddii ay carada maraykanka ku soo galaan isagoo ka hadlaya tijaabada gantaalkan ee kuuriyada waqooyi ayaa madaxweyne donald trump uu warfidyaenada u sheegay inay meel saari doonaan trump ma aanu faahfaahin balse waxa uu sheegay inaanu jiri doonin wax isbeddel ah oo hanaanka maraykanka kaasi oo ah mid cadaadis xooggan lagu saaraya kuuriyada waqooyi
cabdixakiin maxamuud sharwax ayuu kaasi inoo soo koobayey warbixinta ku saabsan kuuriyada waqooyi oo riday tijaabisayna gantaal la sheegay in qaaradaha isaga kala gubdo maraykankana uu gaari karayo halkaaad ka dhegaysanayseen waa v o a
hogaamiyaha ugu weyne mucaaridka dalka turkiga ayaa soo bandhigay waxuu ku tilmaamay caddaymo muujinaya in malaayiin dollar oo ku jira akaawno dibadda ah lala xidhiidhiyey madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan erdogan ayaa isna wacad ku maray inuu xilka ka degayo haddii ay soo baxaan caddaymo muujinaya lacaga uu si sharci darraah u maareeyey sida uu magaalada istanbul kaga soo warramaya wariyaha v o e da darian jones mas-uuliyiinta turkiga ayaa sida muuqata isu dayey inay warkan mucaaridku ka joojiyaan in la baahiyo waa kan waryahayaga nuur xasan nuur oo inoo soo koobaya
kaasi waa kamaal kalishdaar oolu hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee j he b oo khudbad ka hor jeedinaya baarlamaanka turkiga laakiin markii uu bilaabay in uu soo hadalqaado eedaha la xidhiira in madaxweyne rajab tayib erdogan iyo qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa ay akoonno dibadda ah lacaga ku shubteen waxaa markiiba tabintii tooska ahayd ee khudbaddaasi jaray telefishinka qaranka muuqaalada baarlamaanka ayaa lagu beddelay sawir uu ku qoran yahay war kulul hase ahaatee telefishinada yaryar ee gaarka ah ayaa sii watay tabintooda khudbadda hogaamiyaha mucaaradka uu ka jeediyey baarlamaanka kalijdaar ooluu ayaa soo bandhigay liiska lacaga gaaraya shan iyo toban milyan oo dollar oo loo xawilay akoonno dibadda ah dadka uu magac dhabay kamaal kalijdaar oolu waxaa ka mid ah wiilasha madaxweynaha iyo nin la dhashay madaxweyne erdogan dhammaan lacagaha ayaa waxaa loo xawilay banki ku yaala jasiiradda yar ee ay britain leedahay ee isle of man Hepsi, hepsi gönderdiklerimin tamamı Swift mesajları elimizde. Yetiyor mu?
waxaan haynaa dhammaan xogta shirkaddan waxaan kaloon haynaa dhammaan dukumentiyada dhaqaale ee la xawilay iyo sidoo kaleeto rasiidyada bangiga xildhibaanada baarlamaanka ugu jira xisbiga uu madaxda u yahay kamaal kalijdaar oolu ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu iscasilo khudbadda hogaamiyaha mucaaradka ayaa jawaab u ahayd hadal uu madaxweynaha sheegay oo ahaa inuu iscasili doono haddii la keeno caddayn muujinaysa eedaha loo soo jeediyey madaxweynaha iyo qoyskiisa xildhibaanada xisbiga talada haya ee eke ayaa weeraray khudbaddii hogaamiyaha mucaaradka iyaga oo ku tilmaamay war been abuur ah oo aanan sal i raad lahayn xilli ay muuqato in uu sii kululaanayo dagaalka siyaasadeed ee turkiga ayuu madaxweyne erdogan hadal uu talaadadii ka jeediyey baarlamaanka ku weeraray xisbiga ugu weyn mucaaradka ee j h b kaasoo uu ugu yeeray inuu yahay xisbiga ugu weyn dhinaca khiyaanada waxaa kale oo uu digniin u diray hogaamiyahooda Öyle bir yanağına vurdum öbür yanağını çevir. Yok öyle şey bizde. Bir yanağına in qof daanka laga feero qof kalena uu iska sii jeesto ma shaqaynayso hadda kadib haddii aad ifeerto adigana waa inaad diyaar u noqotaa tookadaada ama vurdun mu öbür yanağını bekle. Bizden gelecek.
eedahani la xiriira lacagaha ayaa ku soo beegmaya xilli lagu wado inuu magaalada new york ee dalkan maraykanka ka bilaabanto dacwad ka dhan ah agaasime ku-xigeenkii hore ee bankiga turkiga ninkan ayaa loo haystaa in uu fududeeyey lacago loo xawilay iiraan xilli ay iiraan saarnayd cunaqabataynta dhaqaale ee uu ku soo rogay maraykanka
warbixintaasina waxaa magaalada istanbul nooga soo diray wariyaha v o e da darian jones waxaana inoo soo koobayey nuur xasan nuur
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
magaalada xudur ee gobolka bokool waxaa maanta gaaray mukhtaar roobow abuumansuur oo horey uga tirsanaa ururka al-shabaab markii dambena ka goostay dowladdana isku soo dhiibay wafdiga abuumansuur waxaa hogaaminaya oo ka mid ah wasiirkii hore ee gashandhigga xukuumadda federaaliga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed wariyahena caashe ibraahim ayaa arrimahani ka wareysatay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin
saa la socotay ba horey mukhtaar robow markii e, magaalada xudur isaga iyo ciidankiis lasoo galbay meelihii al-shabaab laga soo saaray ee xudura la keenay kadib isla maalintaas waxaa noo yimid wasiir gaashaandhig ninkan hadda la socdo wasiir gaashaandhig ah cabdirashiid ayaa u yimid xamar ay aadeen e, kolley waktiyadan ilaa saddex bilood muddo dhan waxay wuxuu ku sugnaa xamar E, maantana e, wasiirkii hore gaashaandhigii isaga oo la socda ayaa noo yimid hadday kolley waxay dawladdii iyo qaababkii iyo kala soo kulmay waa xoogaa warbixin koobana na siiyey hadday arrintaasan macnaha kolley waxay akhbaaraadkiisa hadda kadib unba xaaladiisa ogaanayna insha allah laakiin hadda waa magaaladu ku sugan yahay waana joogaa muxuu sheegay soo noqoshadiisii xudur iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay xamar muxuu idinka wargeliyey ka degmo ahaan kolley xaaladii xaaladiisa dawladdii asaga waa wada shireen waa wada hadleen sii noo sheegay haddana deegaanka kusoo laabtay inay e, booqasho u yimaado ciidamadiisii meesha joogi iyo deegaanka kusoo laabto marka haddee kolley waxay qaban doonaan allaa og e, hadda kadib waaye laakiin aniga hadda kolleyba e, asaga dawladdana xaaladiisa inay fiican tahay e, wadahadal ay soo galeen e, hadalkiina kolleyba hadda e, in macnaha howlgalle iyo sidii nimankaa nabadiidka loola dagaalama lahaa barnaamijyadaas inay kasoo wada hadleen asiga iyo dawladdu waa noo sheegay annagana arrintaas waa soo dhaweynaynaa insha allah ka deegan ahaan marka kolley hadda kadib waaye wax qabashadiis iyo nidaamkiis hadda kadib waaye waxa ka degmo ahaan ama ka gobol ahaan guud ahaan laga filayo ama aad ka filaysaan mukhtaar roobo maadaama uu gobolka u dhashay degmada uu ka soo jeedo een, haddana uu soo noqday waxyaabaha laga filayo ama aad ka wada hadasheen ama ay dowladda ka soo wada hadleen ee ku saabsan dhinaca gobolka gaar ahaan degmada xudur maxaa ka mid ah kow iyo laba haddaad iiga sheegtid walaashay kolley e, waxay qabashadiis iyo qaabkiis ninkaas oo dhan nin oo e, la garanayo oo nimankan oo nabadiidka wax badan e, sida dadkii macnaha aas-aasyaasha kamid ahaa oo ya- oo la yaqaano haddana anaga nafteena ka deegaan ahaan ka degmo ahaan barnaamijyadaas asaga kusoo laabtay magaaladan xudur runtii dhinacan nabaddiidka waxaweyana ama ay ka taraysaan leenahay dad badan oo shaki ka qabay oo dhahay macnaha mukhtaar roobo waa la xiriray dowladda xirtay saasa ahayn wax saas hadda shaki saasa waa jiray hadda waxaa caddaatay in asiga iyo dowladda calaaqaad fiican ay leeyihiin wada hadleen dad badan oo nimankaas oo nabadiidka shaki badan ay qabeen ninkaas haddii yimaado maxaad samaynayseen mukhtaar roobo u tag iyo wax saase ay dhahayeen waa jiraan hadda imaashihiis kolleyba dhinaca nabadiidka waxbay ka taraysa si aan umalaynayno waana is yaqaano dadka hadda is yaqaano meel badan iyo qaab badan iyo nidaamyadooda iyo qofkii garanay wax badana macnaha arrimihiis ka bedelaya kolley arrimahaas waa ka sugaynaa annaga wax kabadkiis waa sugaynaa hadda nafteeda ciidamadiis waxay wax badanaa qabteen nimankaasoo nabadiidka la dagaalanka dhinacaas inta ay yaamaan masabarahan ayaga joogeen wax badanay ka qabteen dagaalo badan ay la galeen marka haddana kolleyba waxaan u malaynaynaa in macnaha dardargeliyo arrintaas deegaan ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan annagana inaan garab siino nimankaas lala dagaalamo arrintaas waa ka go-an tahay annagana insha allah arrintaas garabaan ku siinayna waana waxbaan ka qaban doonaa insha allah maxamed macalin in dagaal la galo oo al-shabaab lala diriro waxay u baahan tahay hub iyo saanad iyo dhaqaalay u baahan tahay intaba ma ka hadlay mukhtaar roobe abuumansuur inuu hayo ama dowladda ay ka saacidayso ama howlgalkaas uu gelayo ma sheegay isaga kolley dawladda waxay sir ah hoosa ayaga waaye laakiin annaga kolleyba marka roob waa la dagaalami jirnay haddii wax nagu kusoo kordhin kolley waa in wax nagu soo kordhiyo wax nagu soo kordhin waa insha allahu nimankan waa lagala dagaalami doonaa haddii ilaah yiraahdo kolley dadki ninkii dagaal galay hubkiisi iyo wixii saanidiisi waxaas in macnaha ku talagal waa muhiim haddii arrimahaas kolleyba ballanqaad badanoo dhinaca dawladda kaleeyahay ninkaas siyaasa inoo sheegay barnaamijyo badan waa la qaban doonaa insha allah haddii ilaha yiraha sidaas hadda noo sheegay dhinaciisi iyo dhinacaynaba insha allah degmada xudur iyo guud ahaan gobolka bokool oo dhan maxamed macalin waxaa ka jirtay gaajo ba-ana ka jirtay dhulka go-doonu ku jiray wax kala gudbayaa ma jirin haddii xataa raashiin si hoose ama wadooyin qardajeexa lasoo mariyo xataa haddii la qabto waa la gubaayay marka waxyaabaha adinku hadda aad ka fikaraysaan ama aad isleedihiin imaatinka mukhtaar rooba wuu soo kordhin karaa ma ka mid tahay in wadooyinka xiran ugu yaraan ay furmaan oo dadka isu socdaan oo ganacsigii uu furmo naasho horta mukhtaar waa nin oo isagana ciidankiis wato keligiis wax ma qaban karo run ahaantii in laskaalmayso laisgarabsado unbaa wax loo qaban karaa geedkaas xiran kolleyba dawladda soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed kulli arrimahaas waa la socdaan in guud ahaan maanaa jiidkaas la fur waa borogramka waa waa ku jirta insha allah annagana kolleyba isagana garab unba laga heli doonaa dhinacaas waa ku talajenaa in maanaa goboladan laisku furo degmooyinkan iyo jiidkan laisku furo ku talagalka saas waaye haddii ilaahay aan diidin marka barnaamijyadaas kolleyba waad og tahay culeeso badan ay leeyihiin hasi ahaatee laakiin ku talagalka in maanaa jiidkaas laisku furo nimanka dadkan cunaqabateenka nimankaas nabadiidka ay saareen waa saas sheegday wax badan cunaqabateen waa saaren dadkan waa saarantahay cunaqabateenkas annaga hata jiid oo waxaan haashimid iyo waxaa jid lagu keena jirto kolonyo lagu keeno hoog unbaa lagu keena mooyin ayaga raalligood maaha marna ma ogola in maanaa deegaankan wax soo galaan oo mase wax ka baxaan ma ogola nimankaas waa niman dhab badan kadeeg ahaan waa isku talagalaynaa insha allahu hub waa haysana intaan haysana ka badan ma haysana al-shabaab nagama hudbanna marka insha allahu inta anaga haysan iyonto in kale haddii aas ku dararsano waxbaan ka qaban doonaa insha allah haddii ilaha yidhaahdo marka ugu dambayntii goorta aad wada howlgalaysaan adinkoo kaashanaya mukhtaar roob abuumansuur oo deegaanka ka tirsan hore al-shabaab uga tirsanaan jiray hadda muqdisho ka soo noqday dowladda ay soo wada hadleen goorta aad howlgalaysaane ugu horeysa ee la filayo ama roobaba u qorshaysan waa goorma wallahi arrintaas kolley arrin ciidan waaye inaan ka hordhaca ma rabo kolley ku talagalka in maanaa deegaanka wax laga qabto waay arrintaasna waa laisku afgartay taamkeeda waa la ogaana insha allah haddii ilaha yidhaah gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin ayuu kaasi ahaa wuxuuna caashi ibraahim aadan uga waramayey mukhtaar roobo abuumansuur iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda soomaaliya xubnuhu ay ka midka yihiin oo gobolka bakool hadda booqanaya halkaaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
mar kale dhegaystayaal ayaan annaguna idin leenahay meel kasta aad joogtaanba galab wacana wanaagsan waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington haatanna dalka simbawi madaxweynaha cusub ee simbawi ayaa qirsan in waddankiisu ku yaalla qaaradda afrika uu dhibaato soo maray xuquuqda aadanaha lagu tacadiyey intii xukunka hayay madaxweynihii ka horreeyey robert mugabe iyo weliba xisbiga zanu b f ee dalkaasi soo xukumayay ku dhowaad afartan sannadood sidaasoo ay tahayna caleemasaarkiisii toddobaadkii lasoo dhaafay la caleemasaaray emerson manangawa waxaa daba socday dacwado heerkoodu sarreeya oo musuq maasuqoo lagu soo oogay qolyaha ay siyaasadda isku hayaan madaxweynaha cusub taas oo dadka ka faallooda arrimaha zimbabwina ay ku sheegeen in indhaha looga jeedinayo howlaha waaweyn ee horyaalla madaxweynaha cusub haddaba wariyaha v oda anita bowel ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada haraari ee caasimadda waddankaasi waana kan ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeedinaya dalka zimbabwe ayaa muddo soddon iyo toddoba sana ah waxaa ragaadiyey ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha musuq maasuq iyo maamul xumo la dega dhaqaalaha dalkaasi baabi'iyana wax soo saarkii dhinaca beeraha oo dalkaasi mar uu hodan ka ahaan jiray madaxweynaha cusub emerson munangago ah ayaa waxa uu u arkaa waddada keliya ee looga bixi karo dhibaatada inay tahay iscafin
waxaan idinka codsanayaa in dhammaanteen aan iscafinno
laakiin maalin uun kadib ayaa eedeymo la xiriira musuq maasuq waxaa xabsiga loogu taxaabay ingashus jombo oo ka mid ahaa wasiirada mugabe waxaana uu ka mid yahay qaar laga yaabo inay wajahaan waxa ay ugu yeereen dadka wax dhaliila ciqaab siyaasadeed lofmor maduku waa qareenka matalaya jombo wuxuuna haraare kula hadlay v o a
waxay ila tahay in ay u isticmaalayaan iskuday ah in ay muujiyaan in ay la tacaalayaan musuq maasuq iyo wixii la mid ah kiisaska uu shombo wajahayo waa kuwo lagu dhibaataynayo si loo abuuro muuqaal ah waxaan wax ka qabanaynaa musuq maasuq
qareenno xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay jiraan dembiyo kuwaasi ka sii xun oo ay dabooleysay dowladdii mugabe oo munangagwa uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa waxaana hore loogu eedeeyey dhowr jeer inay khiyaameeyeen doorashooyin u oggolaan mucaaradka inay isu soo bax dhigaan garaacis loo geystay mucaaradka iyo xadgudubyo kale oo ka dhana aadminimada batson zamara oo ka mid a dadka dhaqdhaqaaqa ayaa waxaa hore loo qafaashay walaalkii ka weyn sannadkii labada kun shan iyo tobankii isaga oo ka soo horjeesta mugabe wuxuuna zamara ilaa iyo hadda ku adkaysanayaa inuu ka hadlo walaalkii sababtoo ah qoyska ilaa iyo hadda kama qorhayaan wax dhacay samara ayaa viwada wuxuu u sheegay in aan la beegsan dembiyada dhabta ah uuna sheegay inuu aad u caraysan yahay doonayana xisaabtan dhaba
madaxweynaha hadda emerson monangagwa door weyn ayuu ku lahaa gacansiinta dembiyada wuxuu ka mid ahaa dowladda marka annaga intaasi lagu xaaqo kadiifadda hoosteeda oo la yidhaah waa in laga sii socdaa ilama ahan wax sax ah
kiniisadaha oo door awoodeed kula dalkaasi zimbabwe ayaa sidoo kaleeta dhiirigelinaya iscafin timaadda waxa ay isku raacsan yihiin aqoon-yahanada in aanay jirin waddo cad oo hore loo qaadi karo oo keeni karta farxadda dadka reer zimbabwe laakiin waxay kulligood isku waafaqsan yihiin in zimbabwe ay hore u socoto mana noqon doonto taasi mid sahlan
waagaag dhegaystayaal warbixintaasina waxaa magaalada haraare ee caasimada dalka simbawi nooga soo dirtay wariyaha v o eda anita bawel waxaana nala socodsiinayay waryahayaga ibraahim xasan daandure waxaad ku dhegaysanayseen idaacadda iyada galabnimo haddii aan dhegaystayaal qodobada kale hore uga sii soconno aynu markan jalleecno dhinaca kaalmaha heesaha waa heestii ruun iyo weliba codka maxamed xasan xuseen lafoole ioontatiyo raxmadaan ku ildoorsadaa xareebi ioontatiyo raxmadaan ku ildoorsadaa
waa tahay cidinka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestiisa ruun waxaad ka dhegaysanayseen v o a dhegaystayaal goordhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo maantaoo kale aad dhegaysataan ha yeeshee marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeya caalamka kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay si guuli ku jirto ay u tijaabisay gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala goysha kaasoo sidoo kalena gaari karaya maraykanka maamulkaas ayaa warkaasi ka sheegay tv-ga afka dowladda ku hadla horaantii arbacada warka ayaa lagu yidhi kadib daawashadii rididda gantaal ee hawsang talaadadii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu ku dhawaaqayaa si kalsooni ay ku jirto in ugu dambeyn ay hadda gaareen taariikh weyn oo ayna soo gebagabeeyeen tijaabadii awoodda nucleer gantaalkaasi hawsan ayaa kontonyosaddex daqiiqo hawada ku jiray kadibna waxa uu ku burburay badda biyaha jabaan
hogaamiyayaasha qaaradaha yurub iyo afrika ayaa ku kulmayay maanta magaalada ivory coast ama aan idhaahdo dalka ivory coast shir diiradda lagu saari doono qodobo saameynaya labadan qaaradood kaasi oo ay ku jiraan wada shaqaynta dhinacyada dhaqaalaha muhaajiriinta iyo weliba ammaanka shirkan oo laba maalin socon doona ayaa isu keenaya shan iyo konton xubnood oo ka mid a madaxda xubnaha ka midowda afrika iyo siddeed iyo labaatan ka mid a midowda afrika dowladaha labada qaaradood ayaa sanadihii lasoo dhaafay dhexda u xidhay dhibaatooyin la xidhiidhay muhaajiriinta waxaana jiray qodobo amaba doodo ku saabsan dib u dejin loo sameeya dadka iyo weliba sidii loo wanaajin lahaa wadooyinka ay kumanaan dad ay ku dhintaan sanad kasta madaxda siyaasadda ama madaxa siyaasadda ee yurub federica modoringi ayaa salaasadii sheegtay in shirkan uuna ahayn shir socdaalka ku saabsan balse uu yahay arrintaasi mid laga wada arisan doono xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa talaadadii sheegay in maraykanka iyo isbahaysigiisa yurub ay garowsadeen halisaha iyo xiisadaha ruushka ee dhowaanahan soo ifbaxayay islamarkaasina uu maraykanku xoojiyey ballanqaadkiisa difaac ee yurub ee ka dhankahay ruushka hadalka tillerson ayaa imaanaya ka hor inta uusan u bilaamin safar yurub uu ku tegayo kaas oo uu la kulmi doono halkaasi wasiir arrimadibadidyada ururka golaha waqooyiga atlantic kuwaasoo ka harinsan doona nabadgelyada iyo wadashaqaynta yurub diblomaasigan sare ee maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in faragelinta ruushka ee ukrein ay caqabadii ku tahay in ay markaasi sii xoogaysato wadashaqayn dhex marta ruushka iyo maraykanka waxaana uu yidhi tillerson xiriirkeennu kuma soo laaban doono si caadi ah ilaa ma laga xaliyo arrinka ukrein
galab wacano wanaagsan dhegaystayaal waa idaacadda galabnee v o a halka warbixinada ayo weliba barnaamijyada aad ka dhegaysanaysaan ciddii u baahataa inay dib u daalacdaanna waxaad dib uga eegi kartaan boggayaga internetka ee v o a somaly com haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya waryahayaga nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban isbeddello siyaasadeed oo waaweyn ayaa ka dhacay sacuudiga tan iyo markii uu boqorka dalkaasi boqor salmaan wiilkiisa maxamed bin salmaan uu u magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada bishii juun ee sannadkii labada kun lix iyo tobankii isbeddellada siyaasadeed ee uu durbo sameeyey maxamed ayaa waxaa ka mid ahaa duulaankii dalka yemen ay ku qaadeen isbahaysiga carbeed ee uu sacuudigu hogaaminayo istaraatiijiyadda hiigsiga dhaqaale ee sacuudiga ee sannadka labada kun iyo soddonka kuluglahaanshaha ogolaashihii ay boqortooyada ogolaatay in dumarka ay wadi karaan baabuurta iyo tallaabooyin kale haddaba dariiqani cusub ee siyaasadeed ee sacuudigu uu qaatay ma yahay mid u horseedi doona horumar mise waa dib u dhac xubinteenna dooda gaaban ayaa arrintaasi ku saabsan waxaana igala qaybgeli doona cabdiweli sayid oo ah aqoonyahan deggan magaalada istanbuul si weyna indhaha ugu haya siyaasadda bariga dhexe iyo axmed maalin oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool magaalada qaahire ee caasimadda dalka masar waxaan ku hormarayaa cabdiweli maxamed sayid cabdiweli siday kula tahay jihada cusub ee siyaasadda sacuudiga uu majarahana u hayo maxamed bin salmaan dhexal sugaha boqortooyada waxaad moodaa dhaxalku inuu ku hadda u socdo jiilkii waxa weeye raggii odayaasha ahaa oo cabdicaziis u dhalay mataqaana ay sii dhaleen sidaan ka warqabno boqortooyada sacuudiga carabiga waxay ku dhisantay ama ay sharciyadeeda ku taagan tahay laba arrimood arrinta koowaad oo ah arrinta wadaadada iyo mataqaana madhabkan wahaabiga ama salafiga ah iyo qoyska boqortooyada haya kuwaasoo in badan iska kaashaday sidii mataqaana ay u jiri lahayd boqortooyadu ay horey ugu sii socon lahayd waxaad moodaa hadda maxamed bin salmaan inuu meesha ka saarayo tiirarkii ay boqortooyada ku taagnayd oo ah mataqaana isbahaysiga wadaadada iyo mataqaana qoyska reer boqor sidoo kalena uu mataqaana uu uu la yimid dhaqan ka duwan dhaqamadii hore oo ah inuu mataqaana uu in badan xabsiga dhigay uu yahay qofkii ugu horreeyey oo tiro intaa la eg oo amiiro iyo madaxa iyo wasiiro horeba uu xabsiga dhigay arrintaas oo aniga ii muuqata inay hadafkeedu yahay keliya sidii wiilkan yarka oo soddon iyo laba jirka ah awooddiisa loo adkeyn lahaa waxaad hadda kuu muuqata in wiilkan uu la yimid qorshe dhaqaale oo la leeyahay waddanka loo baxshay laba kun iyo soddon qorshaha dhaqaalaha oo aada moodo inuu yahay mataqaana mala awaal maxaa yeelay qorshe dhaqaale markii la samaynayo waxaa muhiima saddex arrimood in institutionno xoog badan ay jiraan waddanka sacuudiga sida looga institutionno xoog badan kama jiraan waa maamul boqortooyo ku taagan sidoo kale waxaan ka jirin dad ama human capital horumarsan baan ka jirin iyo iyadoo dadweynuhu aysan kaalin ku lahayn go-aan qaadashada boqortooyada oo ay tahay go-aanku inuu ku kooban yahay koox keliya dhammaan markii laisku daro arrimaha hadda uu wiilkan maxamed bin salmaan uu wadana waxay meesha ka saaraysaa in boqortooyada ay meel fiican u socoto waxayna muujinaysaa in boqortooyada mustaqbalkeedu aada u xun yahay waayahay cabdiweli waan aragnay aragtidaada axmed ma ku raacsan tahay fikirka cabdiweli oo ah in maxamed bin salmaan uu ku socdo siyaasad khiyaali ah oo ugu dambeyntiina meel xun ka tuuri karta boqortooyada marka hore walaalkay waxyaaba badan oon ku waafaqsana way jiraan laakiin haddana dalka sacuudiga nidaamkiisii hore markii dib loo eego warigii dalka sacuudiga arrimaha hadda uu sheegayo oo dhan ma lahayn sida in dadku codeeyaan oo nidaamka hogaanka u ah iyagu doortaan in institutionno ama maxaa tidhaha hay-ado dalka maamula oo oo aqoon iyo aragti ku maamula inay jiraan iyo maxaa tidhaahdo iyo sidoo kale arrimahaasoo dhan hore uma jirin dalka sacuudiga waxaana ogsoonahay muddo dheer ayuu waddankani soo dhisnaa uu nidaamkani waddanka ka shaqaynayay dalka sacuudiga waxaa aada iyo aada muhiim u ah oo arrin tiir weyn oo maamulka waddankaasi ka talinaya uu ku taagan yahay ah taageerada dibadda uu haysto oo maraykanku ugu horeeyo maantana waan ogsoonahay dalka sacuudiga waxaa lagu tiriyaa salmaan iyo wiilkiisa iyo hadda dadka mu'asasadiisa ama maxaa tidahda maamulka hadda ku jira inay aada iyo aada u fahmeen maraykanka maamulka cusub oo yimid qaabkay ula ula macaamili lahaayeen laakiin arrimo way jiraan qalqal gelin kara dalka sacuudiga oo ugu horeyso arrinta dhaqaalaha oo hadda laga hadlayo oo qiimihii batroolka iyo ku-tiirsanaantiisii oo hadda shaki badan ka jiro oon aada loogu sii tiirsanaan karin aragti siyaasadeed oo aada macnaha u qeexan aynan jirin iyo sidoo kale dagaalada bariga dhexe ka socda oo sacuudiga aada ugu lug leeyahay aragtida ah inuunan waxba u horgeli doonin ama si saaran ay ku dhici doonto qofkii jecel waa gooni laakiin wax caddayn hadda u ah oon anaga taaban karno ma jirto ilaa iska yimaada mooyaane dhinaca arrimaha dibadda markaan aadno buuro waaweyn ayaa ku horgudban baa la dhihi karaa sacuudiga gaar ahaan khilaafka iiraan kala dhexeeya isbahaysiga khaliijka uu sacuudiga hogaamiyo oo dhinaca ah iyo qatar oo la go-doomiyey dagaalka yemen ee uu sacuudiga hogaaminayo marka ina salmaan ma xallin karaa arrimahan cabdiweli walaal waxaa muuqata horta un waxa hadda socda o dhan waxay u socdaan waxa u dhacayaan waxa weeye sidii wiilkan maxamed bin salmaan uu ugu fadhiisan lahaa booska aabihiis oo boqor u noqon lahaa lagana yaabo in boqorku waktiyada soo socda iscasilo isagooba aan dhiman haddaan u laabano arrinta siyaasadda arrimaha dibadda sacuudiga waxaa muuqata in fashal aada u weyn uka uu ka haysto siyaasadda arrimaha dibadda haddeer mashruuca hadda maxamed bin salmaan mataqaana boqorka loo in looga dhiga la doonaayo maraykanka wuxuu ku gatay wax ku dhow half trillion dollar ayaa maraykanka oo loo saxiixay oo mataqaana markuu trump riyaha tagay si uu maxamed bin salmaan ay u aqbalaan sacuudigu marka hadda wuxuu u socdaay oo kale in israael ay xiri dhow ula samaystaan taasoo mataqaanaa khatar gelinaysa qadiyadda falastiin oo sacuudigu in badan ka ahaa wadadhexaad ka ahaan jiray iyadoo ay doonayaan inay iiraan uga hortagaan sacuudigu waxay ku fashilmeen yemen waxay ku fashilmeen suuriya dhammaantood markii waxaasoo la isu geeyo sacuudiga waxaan dhihi karnaa siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay ka turjumaysaa waaqaca ama waxa ka jira gudaha oo ah mataqaanaa in wadanku uusan deganayn isla markaasna go-aanka uu gacanta ugu jiro hal qof iyo koox yaroo ku wareegsan iyo caalamkaba waa gartay axmed maalin adiguna ma ku raacsan tahay mise waad ku diidan tahay arintaasi siyaasadda arrimaha dibadda inay fashil ku dhimaan doonto walaal walaalkay waxyaaba badan oo oo yacni aragtidiisa ku saabsan oon iska waafaqsana way jiraan laakiin meelo aan uga duwanaha way jira ayaa jira ayadana sidoo kale siyaasadda sacuudiga ee arrimaha dibadda waa siyaasad inteeda badan laga yaabo inay ku dhisan tahay nuuc isdifaaca ama maxaa tidhaahdo inay wadanka uuna soo gaareen waxyaabaha markaas ayaga khatarta u arkayaan qiimeyntanada hadda kuma salaysna sacuudiga sida u wanaagsan uu noqon lahaa haddii annaga talabixinna laka weydiinayo sida u wanaagsan uu noqon lahaa sida walaalkay sheegay waxay waxay ku wanaagsanaan lahayd dadku inay hogaankooda doortaan arrimo badan oo sacuudiga siyaasadiisa lagu dhaleeceeyena inuu wax badan ka bedelo oo hadda ku saabsan bariga dhexe iyo arrimaheeda laakiin waa inaan usoo usoo laabano sida hadda xaaladu tahay iyo waxa waaqica hadda ah waaqica hadda yaalla wuxuu yahay sacuudigu wuxuu ku lug leeyahay oo cunsur asaasiya ama maxaa tidhaahdo qodob muhiima ka yahay ama number culus ka yahay arrimaha bariga dhexe ka socda sacuudigana keligii kuma ahan marka sidaan isleeyahay arrinta dagaalka yeman ku saabsan oo kale waa arrin aada iyo aada u dhib badan sacuudigana aada moodo inay inay tahay arrinta ugu weyn oo caqabada ku noqon doonta sidaan anigu isleeyahay arrintaasna weli anigu shaksiyan kama hor dhicin karo waxay waxay ku dhammaan laakiin siyaasad cad oo sacuudiga uga uga lagu bixi doono ma cadda arrintaas waa arrin aan wada qirayna dhammaanteen inay tahay arrin aada u adag oo wajahaysa arrimo way jiraan caqabada ah oo badan oo hor yaalla weligeena sacuudiga way hor yaaleen laakiin ma ahan arrimo challenge run ah ku samayn kara amase maxaa tidhaahdo caqabad runa ku noqon kara oo la dhihi karo sacuudiga siyaasadiisa afgambin karaan aniga aragti waaya ugu dambeyntii marka gabagabada doodeena ayaan soo gaarnay siyaasadda bariga dhexe waxaan ognahay in weli ay qasan tahay sacuudiga iyo iiraan oo isku dhegan dowladihii khaliijka oo isku dhegan sacuudiga oo maaragtay masar imaaraadka iyo qolo kale iyo qatar oo dhinaca marka maxay idinla tahay in ay kusoo gabagaboobi doonto xalkan uu ku jiraa cabdiweli ayaan jeclaan lahaa soo soo koobay walaal saad ka warqabtid hadda markii bariga dhex laga hadlayo dhibaado masalada ugu adag waxay ahayd midda suuriya taasna waxaa moodaa hadda in xogaa un si un isafgarada ay ku dhowdahay waxaan ka warhaynaa shirkii saddex geesoodka ah ee magaalada soji ku dhex maray madaxweyneyaasha iiraan iyo ruushka iyo turkiga oo isla gartay mataqaanaa in arrintaas ay si mataqaanaa isafgarada ku dhameeyaan waxay ila tahay in sacuudigu uu muddooyinkan ku mashquuli doono siyaasadda arrimaha gudaha la diririda la xirxiridda wadaadada iyo mataqaanaa sidii maxamed bin salmaan uu booskaas u fariisan lahaa marka arrinta qatar oo kale waxay u badan tahay iyaduna inay saa iskaga sii socon doonto muddo badan waxaan isleeyahay sacuudi waa wadan aada u muhiima oo mataqaanaa caalamka islaamka iyo caalamka o dhan ba boos muhiima ugu yaala deganaanshihiisa iyo siyaasad wanaagiisuna ay horumar iyo deganaansho u keenaysa caalamka iyo iyo bariga dhexba khalkhalkiisa iyo mataqaanaa dhig ka dhacana ay dhibaato keenayso waxaan filaynaa marka in kolley hogaanka jira wadankaas iyo dadka inay garan doonaan in sida ay ku socdaan aysan aysan xal u ahayn gobolka iyo caalamka waa mahadsan tahay cabdiweli axmed maalin ayaan jeclaan lahaa isla su-aashaas inaan siiyey axmed sidee kula tahay adoo soo koobaya xalka
siyaasadda arrimaha dibadda hadda laga sheekeynaya iyo xaaladda meeshay ku dhammaan doonto qiyaasitaankeeda dabcan hadda arrimaha socda sida walaalkay sheegay horta deganaanshaha dalka sacuudiga iyo inuu siyaasad degan gobolka iyo iyo maxaa tidhaahdo wadda caalamkaba siyaasad degan oo caqliyeysan inuu ku wajaho waa arrin isagana sacuudigana maslaxad ugu jirto gobolkana maslaxad ugu jirto caalamkana maslaxad ugu jirto arrintaas waa arrin xaqiiqo ah arrimaha ku saabsan bariga dhexe ee sacuudigu ku lug leeyahay midda hadda khaliijka ku saabsan aniga waxaan isleeyahay arrintaasi waxay ku dhammaan doontaa oo ay kasoo afgarmi doontaa xukunka sacuudiga markuu isbedel toosa sameeyo oo uu ku wareego maxamed bin salmaan aniga waxaan aaminsanahay arrimo aada u weyn oo oo tiro badan oo hadda sacuudiga dhibaato ka taagan tahay in sacuudigu wadahadalka geli doono si deganna loo xalin doono oo arrinta khaliijka ay ka mid tahay sidoo kale arrinta yeman naftarkeeda inay wadahadal ku dhammaato waa lagu qasban yahay laakiin sacuudigu waxaa si cad u muuqata in dowr muuqda oo xiriir dhinaca israa'iilna uu samayn doono maraykanka iyo iyo iyo wadamadaasina ay taageero weyn ku siin doonaan sidii xiriirka labada dhinac uu maxaa tidhaahdo si muuqda banaanka ugu soo bixi lahaa taasina waxay keeni doontaa sacuudigu inuu si toosa uu dadku ugu arkaan inuu yahay daraf arrimaha bariga dhexe oo dhan garab ka taagan iyadoo haddaba loo jeedo haddana xiriirka israa'iil iyo sacuudiga udhexeeya weligii ma muuqan marka aragtideedu waxay tahay sacuudiga muddooyinka soo socda waxay ku xiran tahay sida arrinta guduhu isu bedesho oo xukunkaasi si degan ugu wareego boqorka cusub kadibna arrimaha kaloo dhan inay wada hadal degan ka geli doonaan xubinteenii dooda gaabanna dhegaystayaal intaa ha inoo joogto waxaa igala qayb galay cabdiweli sayid oo ah aqoon-yahan degan magaalada istanbuul ee dalka turkiga si weyna indhaha uga haya siyaasadda bariga dhexe iyo axmed maalin oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool magaalada qaahire ee caasimadda dalka masar tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban inala socodsiinayey halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa la diyaaraa oo soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal marka lagu dhudhumiyo ummadaha kale ee ay dariska yihiin qurbajoognimada soomaalidu goor hore ayay bilaabatay in lagu dambaabo iyada oo aan cabsi laga qabinna waxaa lagu andacoon karaa tan iyo horaanta qarnigii sagaal iyo tobnaad waa kun iyo siddeed boqol iyo guyaashii ka dambeeye inay jireen rag soomaaliyeed oo ha yaraato hase badnaatee dalka dibaddiisa inta u sudcaaday muddo ku maqnaa ha yeeshee siday maanta arrini tahay tiradii waayadaas dhoofi jirtay ma badnayne ninnin baa la odhan jiray hebel hebel badda ayuu qabtay ilaa uu isagu iskiisu soo noqdana warar badan lagama heli jirin saa qalabka isgaarsiintu dunida kuma baahin wixii jirayna lama wada haysana halkan ayaa waxaa haddaba ka soo bixi kara weydiimo dhowra oo in laga jawaabaa ay gar tahay weydiinta koowaadi waa halkee laga dhoofi jiray halkeese loo dhoofi jiray tan labaadi waa maxaa lagu dhoofi jiray tan saddexaadi waa maxaa loo dhoofi jiray tan afraadna waa qurbajoogyadii xilliyadaas suugaane ma ka hadhay hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa weydiimahaas ayaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo midka xiga inaan kaga jawaabo aniga oo micinsanaya wararka tirada yar ee qurbajoogyadii hore ee soomaalida naga soo gaadhay meel walba oo dalka ka mida in laga dhoofaa suuragal ma ahayne marka hore inta ninku miyiga ka tago ayuu u sadcaali jiray marsooyinka dabiiciga ah ee ku yaal xeebaha waqooyi kuwa waqooyi bari jabuuti iyo badweynta hindiya oo iyada ka dhoofkeedu aanu sidaas u badnaan jirin magaalooyinka filka weyn ee xeebahaas kulaala soomaaliduna ay ka dhoofi jirtayna waxaa ka mid ah saylac bullaxaar berbera laasqore qandara caluule bandarqaasin iyo qaar kale oo xeebaha badyarada cadmeed sariiran badanaa waxay ku safri jireen doomo yaryar oo gacmahooda ay ku samaysteen doonihii sharaaca ku socon jiray ee dabayshu ay matoorka dhaqaajiya u ahayd qaarkood kalena waxay ku dhuuman jireen maraakiibtii shisheeye ee markii waa la joogaba marsooyinkaas macmalka ah ku soo xidhan jirtay dabadeedna kolka la ogaado ayaa ama badda lagu tuuri jiray ama isla maraakiibtaas qudhooda laga shaqaalaysiin jiray meelaha ay sodcaalka ku tegi jireeni waxay u badnaayeen dalalka carabta ee dariska la yahay sida magaalooyinka calan iyo xudayda oo yaman ah dagaamadii xijaaj la odhan jiray ee dalka sacuudiga la baxay gadaalkii ka mid noqday salaala iyo dufaar oo koonfurta cumaan ah sanjabaar iyo dagaamo ka tirsan xeebaha iyo biriga afrikada bari beriyo dambe ayaa naaquudayaal reer bari ahi waxay ku dhiirradeen inay fogaadaanoo ilaa afriga hindiga ay ganacsi awgiis doomahooda yaryar ugu gooshaan maxaa haddaba ugu wacnaa oo soomaalidii waagaasi ay dibadaha ugu dhoofi jirtay sidaan isleeyahay dhowr sababood mid ahaan ayaa ugu wacnaa kow waa xoogsi waa nin inta qoladiisa ay qolo kale kusoo duushay geelii ka dhacday dabadeedna is arkay isaga oo cayr fara madow ah dhulkii uu ku barbaarayna aanay nololi u ool ninka labaadi waa colaad dheeraatay darteed nin dalka uga caymaday kadib markuu ka baqay in la dilo ama dagaalada uu ku naafoobo ama si kaleba ay waxyeelo uga soo gaadho ninka saddexaadna wuxuu ahaa gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday nin askar ama turjubaan u noqday sidaasna qurbaha ku tegey taa dambana waxaa tusaale wacan u noqon karaa kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo soddonkii markuu ingiriisku cadan qabsanayay turjubaankii soomaaliyeed ee saraakiishii gumaysiga hindiya kala yimid iyaga iyo carabtana u kala afcelin jiray ninkaas oo ismaaciil mooye inaayihiisa aanan helin wuxuu ku hadli jiray baa la yidhi soomaaliga mooye afafka ingiriiska hindiga iyo carabiga dalkaba malahaygana isaga ayaa ugu horreeyey amaba ugu caansanaa turjubaanadii soomaaliyeed ee bilowga iyo bartamaha qarnigii sagaal iyo tobnaad gumaysiga iyo maamuladiisii ka xoogsan jiray raggii soomaaliyeed ee waayahaas dibadaha u dhoofi jiray marnaba ujeeddadoodu ma ahayn in ay ku nagaadaan ku ilma dhalaan ku gaboobaan nolosha lifaadoon ee meelaha taallana ay keligood ku naaloodaan danta qura ee ay lahaayeen waxay ahayd inta ka soo xoogsadaan in degaankoodii ay ka tageen ay dib ugu soo laabtaan markaasna wixii ay soo xoogsadeen hadday u gooyaan ay geel ku gataan dhaqan ahaan waxay ahayd ujeeddo in loo dhibtoodo oo darteed loo burburo ay bulshadu ogolayd maxaa yeelay geela ayaa wuxuu ahaa astaanta hodantooyada sidaa darteed baa nin kale loo hormarin jiray oo halhaleyn taladiisa loo maqli jiray haddii xataa garaad dheeri aan markaas lagu kuuyeyn isaga oo qura ayaa waxa u fududaa inuu taabo wax walba oo nolosha iyo magacaba u wanaagsan ruux kasta oo ku abtirsada bulshadii xilligaasna inuu yeesho uu ku taami jiray qurbajooggii arrintaas sida fiican inoo barayna wuxuu allaha u naxariistay ahaa cumar xuseen gabyaagii la oran jiray ee inuu geel tabcado awgeed meel walba u maray hawkar aan yarayna ka soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo tobannada hortoodii ayuu cumar noqday askari ingiriis markaasoo ciidan uu ku jiray la geeyey gada iyo gobolladii jubbaland uu markuu qabsaday ingiriisku ula baxay muddo kadib kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii dagaalkii koowaad ee dunidu markuu qarxay ayaa isaga iyo ciidankii uu ku jirayba waxaa loo qaaday dalkii tanganyika la oran jiray dhowaanse tanzaniya loo bixiyey dabadeedna wuxuu ka qayb galay goobo kulkulul oo dhex maray ciidamadii jarmalka ee dhulkaa haysan jiray iyo kuwii ingiriiska ee uu ka tirsanaa goobahaasoo uu dhowr jeer ku sigtay noloshiisuna ay halis ku gashay jacayl uu ingiriis u hayey cumar uma dagaalamayn naftiisana biimo uma gelinayn nacayb uu jarmalka si gaara ugu hayeyna ma jirine bisha dhammaadkeeda xoogaaga lacagta ah ee la siiyo ayuu rabay inta urursado inuu geel siisto marka inta dagaalka lagu kala adkaado uu isaguna dhulkiisii ku laabto arrintaasina waxay ku caddahay tudcu ku jira kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii gabay uu cumar tiriyey oo soomaalida dhexdeeda jeer caan ku ahaa geela iyo waxtarka uu leeyahayna uu ku tilmaamay kuna ammaanay waa tuducii ahaa dhugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynayey dhudhummada rag laga toogtay iyo dhaawiciiyo maydka sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay hadba dhuungalayntaan buntuqa kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor wiil u yeeryeer nimaan dhaqani waxayda buu yiri dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba axmed faarax cali idaaja aynu intaasi kaga soo gudubno markana aynu kaalmiya heesaa jalleecno waa heesta riyo iyo weliba fanaanka maxamed axmed bakaal ciro
fanaanka maxamed bakaal ciro heestaasi waxay u dambeysay idaacaddeenii galabnimo ee halkan si wada jira idinkaga socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabdixakiin maxamed shurwac dhegaystayaal tan iyo caawa dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Say